الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فالنواصب waxyaabaha wax nasbiyo casharatun toban waaye wahiya tobankaasi an an waaye iyo walan lan waaye iyo wa idan idan waaye iyo wa kay kay waaye iyo wa laamu kay kay laamteedi waaye iyo wa laamu ljuxuudi inkirkii laamtiis waaye iyo wa xataa xataa waaye iyo waljawaabu jawaab waaye bilfaa'i fa wax lagu jawaabo iyo walwaawi waaw wax lagu jawaabo iyo wa aw aw wax lagu jawaabo waay ayib musanifku raxmatullaahi calayhi meeshan wuxuu rabaa inuu kaga hadlo ficilkii mudaaric caamilkiisii waxaa ka mid ah waxaan soo sheegnay naxwada inay u badan tahay ma ku kooban tahay laba qiibood macmuul iyo caamil macmuul macnihiis inuu yahay wax midkii lagu shaqeeyey caamilna inuu yahay macnihiisii kii shaqeeyey kitaabkani intii hore wuxuu kaga soo hadlay musanifka macmuulkii babl of an laga bilaabo ilaa dhammaadkan wuxuu kaga hadli doonaa aan dhahnay caamilkii haddaba waxyaabaha la icraabayo laba qiibood waayo isim iyo ficil isim dhanna ma ahane isimka mutamakinka ah ficil dhanna ma ahane waa ficilka mudaariciga oo laba nuun ka maran isimkii hoolihiisii hanoo dambeeyaan caamilkiis wixii lagu shaqaynayay labadaba waa soo marnay laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano kuwii shaqaynayeen mid kasta inaan gaar u ogaano wuxuu soo horumariyay musanifka ficilkii mudaaric wixii ku shaqaynaya ficilka mudaariciga ah aqsaamul icraab imise ko lahaa yah saddex rafcun wa nasbun wa jasmun saddexdaasuu leeyahay ficilka mudaarica qasaamul icraab wuxuu ka lahaa saddex rafco iyo nasbo iyo jasmo saddexdaasuu lahaa meeshaas waxaad ku ogaanaysaa ficilka mudaaric in la rafcinaayo oo la nasbinaayo oo la jasminaayo haddaba haddii la rafcinaayo kan rafcinaya maxaa la maxaa waaye caamil waaye soo maa caamil la dhahaa caamilkaasiina waxaa loo yaqaanaa caamilu rafci caamilkii rafcihi caamil rafcinayo markii galo caamilu rafciya la dhahaa waxaan dhahnay waana hal caamil waaye oo la yidhaahdo attajarudu haddii nasbi la yimaado asiwaa la nasbina maano nasbi haddii la yimaado caamilka nasbiga waxyaabaha nasbiga keenayo maxaa la yihahdaa caamilu nasbi nasbiga kan u keenaya oo ficilka nasbinaayo waxaa la yidhaahdaa waxaa la dhahaa caamilu nasbi caamilu nasbi ayuu meeshanu sheegayaa mar marka waxyaabaha ficilka mudaaric nasbinaayo waxaa loo yaqaanaa caamilu nasbi tiradoodana toban waaye maanta ka hadlaynaa maxaa noo dhiman waa la jasminayaa kan jasminaayeen maxaa loo yaqaanaa caamiluljasmi jasmihii caamilkii keensanaayay oo ficilka mudaaric jasminaaya asagana kan ayuu ka dambeeya nawaasibtani waa waxaan dhahnay sideed iyo toban shay waay caamilu rafcigiisi hal waaye waxaa la dhahayaa tajarud caamilu nasbihiisii toban waaye kuwaan meesha haddaan rabno waaye caamilul jasmihiisii sideed iyo toban waaye kuwan markii dhammaadana keeni doona isku dar caamilu rafihiisii hal ah caamilu nasbihiisii toban ah kow iyo toban caamilu jasmigiisii sideed iyo toban ah emise caamilkiisii la isku daray sagaal iyo labaatan ma haysataa ficil mudaaric caamilkiisi intaas way kama badna kamana yaraa kamana yara yara kamana badna haddii rafciisan yahay ficilkaani marfuuc lagu dhaho hallay waa caamilkiisi caamil rafci waay waa maxaa la dhahaa tajarud way bes kaasay raadinaysa haddii mansuub ay lagu dhahana tobankan lay waay bes haddii majzuum ay lagu dhahana sideed iyo tobankaa soo socda waay bes warkiisii oo dhan dhanta iska dhig intaa m muclistahay basiid waa insha allah fiiri marka manishan waxaan rabnaa marka nawaasibti kii nawaasibti waa noo sheegay jawaazimti waa noo sheegay laakin isaga nooma sheegay musanifka caamil rafcigi iyo tajarudka ahaa waayahay wuxuu leeyahy musanifka raxmatullahi aleyh marka fannawaasibu waxyaabaha wax nasbinaayo casharatun waay maxay nasbinayaan ism ya maya ficil waa ficil maaraan joognaa ism warkiis ma ah lama gaarin weli ficilka mudaara waxyaabaha nasbinaa laga wadaa waxyaabaha wax nasbinaaya markii laleeyahay maxay nasbinayaan mudaarica laga wadaa ficilka mudaarici waxa kale ma aha fannawaasibu kuwa mudaariciga nasbinaayo casharatun waa iska dheh saas ku darso si aad u xasuusanaato fannawaasibu waxyaabaha mudaariciga nasbinaayo casharatun toban waaye ilan isaga wuxuuna soo dhahay mudaarice marfuucun waay abadan xataa yadkhula calayhi naasibun naasibkii ku baraya aw jaazimun haddana waa noo keeni doonaa tartiibad lagu wadaa wahiya tobanka tobanka lagu baraa xafid jeebkaada gasho wahiya tobankana an an waay lafdiga an la dhahay waay an in ma ahaya an waay in wax kale waay hawsheeda howl kale waay waxbay qabanaysaa idan utarka way shaqaysaa laakiin idima ahaad ma rabo an waay hamsada waa la fatxinaya nuuntuna waa la reebaya an an waay anna ma aha lama shidaayo an waay iyo walan lan waay haddii aada aragto kelimo an ku jirto maxaa waay kelimadaas mudaarici waayo waa ficil mudaaric iyo walan lan waayo haddaad aragto kelimo lan ku jirto waa ficil mudaaric wa lan waayo iyo wa idan idan waayo idan waayo oo nuun la socdo idan nuun la socdo waya idan waay idan waay haddaad aragto kelima idan oo nuun reeban daalka gadaalkiisi nuun reeban taalaad aragto ku jirto waad leedahay idan tanwiin maaha dee iska ilaaliya nuun waay tan nuunna wadataa ti tanwiinta maaha idan waay tan nuunteedi waa toosa loo qoraa tanwiin nuunteeda lama qoraaye iwa idan idan waay idan kelimiga ku jirto waxaad leedahay mudaarici waay iyo waa kay kay waay kay ee kelimadii ku jirto haddaad aragto waxaad leedahay mudaaric way haka sheekeynayn meegay maraynaa afar afartan ficilka mudaaric in nasbinayaan naftoodii waa laisku waafaqsan yahay khilaaf kuma jiro ayaga naf ahaantoodii inay nasbinayaan ficilka mudaaric waa laisku waafaqsan yahay wax khilaafa ka taagan ma laha wixii laakiin afartan ka dambe waa laisu khilaafsan yahay yaa isu khilaafsan mar dambe see laisu khilaafsan yahay mar dambe haddii laakiin intaas insha allah iyo walaamu kay kay laamteedii waayo kay laamteedii waayo laamu kay kelimadii ku jirto aad aragto waxaad leedahay ficil mudaaric iyo walaamu ljuxuudi inkiradii laamtiis ama inkirkii laamtiis waay inkir inkir waa la aqoonsama qofkan asagoo waxaan og ayaa haddii la weydiiyo ma sheegayo waa inkira juxuuda la yihahda marka a sidaas way annafyu maca alcilmi waay qofku waxaan asagoo og ayuu diidaya haddana waa ogsan yahay wixii waana diidaya qalbigiisu waa ka karsan yahay laakiin afku waa ka diidaa allaha asagoo fircawni kolkii qoladiis la hadlay muxuu dhahay wajahaduu biha wastayqanada anfusuhum juxud juxuud aa la dhahdaa jaxda inkir waa inkir waa la weydiiyey waa la wey waa inkiri le waa inkiri allah sooma laamti wax lagu inkiraaye waay iwalaamu ljuxuudi inkirkii laamtiis waaye ama diidmidii laamteeda iska dhe laakiin inkirka ku dar kaas waaye iwalaamu ljuxuud laamu ljuxuud haddaad aragto kelima ku jirto waxaad leedahay ficil mudaaric iyo wa xataa xataa waaye xataa waaye laakiin xataa kasta ma ahane xataada wax baa laga soo reebayaahe laakiin iska dheh hataa iyo xataa waaye xataa kelimadii ku jirto haddaad aragto waxaa waaye ficil waaye ilaa boosasa laga soo reebi doono insha alla iyo waljawaabu jawaab waaye bilfaa-i fa lagu jawaabo iyo walwaawi waaw lagu jawaabo saan ayuu dhahay musanifka laakiin saan waa lagu qabsaday musanif raxmatullahi caleyh waxyaabaha wax nasbinaayo fa-da iyo waawda waayo ma aha jawaabka ma aha waxyaabaha wax nasbinaayo fa-da iyo waaw waayo ma aha laakiin jawaabka sidaa daraaddeeda sida saxda ah waxaad dhahaysaa hee walfaa-u fa waay qor qor inta ma la qoraya sida sawaabka ah walfaa-u walwaawu alwaaqicataani alwaaqicataani fi ljawaabi والفاء والواو الواقعتان في الجواب والفاء والواو الواقعتان في الجواب صار هذا مرة إي وحتى حتى واي iw alfaau fa waay fada waa nasbinaysa ma aha jawaabka iw alfaau fa waaye iw alwaaw waa waaye waawda iyo fa'da oo ama waawdi iyo fa'di oo waa lasu qoraya waawdi iyo fa'di oo alwaaqicataani dhaceen xagee dhaceen he fi ljawaabi jawaab dhexdiis dhaceen iwa alfaau fa waay iwa alwaaw waa waay waawdaas iyo fa'daas oo alwaaqicataani hee oo dhacayaan fil jawaabi jawaab gudihiis dhacayaan jawaab dhexdiis dhacayaan cabdulfataax kuma jira miya haa indeg alwaaqicataani xukun mudano waayo waa yahay maxaa la icraaba alalif maxaa dhacay mudano waayo sax idan marfuuc miya hadda yah marfuuc saxiix barak allah fiik sidaasi waay alwaaqicataani oo dhacayaan fi ljawaabi jawaab dhexdiisii waay sidaasaa marka sax ah iwal aw aw waay iyo tan ugu da maxaa waay iwa aw aw waay fa'daasi fa sababiya loo yaqaanaa waawdana waaw almaciya waa ogaan doontaa walfaau maxaa loo yaqaanaa faau sababiya iwa alwaaw maxaa loo yaqaanaa waaw almaciya alwaaqicataani oo dhacayaan fi ljawaabi jawaabka dhexdiisa iwa ow aw waaye iyo wa aw aw waay ow ow wax nasbinaysa arki doontaa meeg way marka toban waay tobankaani kelimo waxaa waaye waa caamil caamil waay maxaa la wadaa way shaqaynayaan yay ku shaqaynayaan ficil mudaaric ku shaqaynayaan ficil mudaaric ayaa ku shaqaynayaan maxay ka dhigayaan mansuub waa nasbinayaan idan waxay wax nasbinayaan waa caamil soo maha antan waa caamil lan caamil idan caamil kay caamil walaamu kay caamil walaamu ljuhuudi caamil waxataa caamil walfaa caamil walwaaw caamil alwaaqicatani fi ljawaab iwa ow caamil waay waxba nasbinayaan idan marka ficilkii mudaaric caamilkiisa imise qaadanay kow iyo toban tobananta ah iyo kow oo aan kor ka sheegnay oo la dhahaye caamil oo rafi oo tajarud loo yaqaanay kow iyo toban saan ayaa noogu baxeen maxaa noo dhiman siddeed iyo toban ayagana si kale u galayaan ficilkii allah subxana wa tacaala labilahi tawfiiq